galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab arbaca ah sagaalka bisha juun sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabta waxaa idiin daadiinaya sahre ciidlo nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddayada galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja rugtii qayaama haddii la roogsado rifata naar ahna raab ka soo go'o kuwii rogaayeyna reebi waayaan rasuulka suubanownow ku reed maro haddaad ka raaracsatiiska kaa rido rabbigay weynuna raalli kuu naqan ragow haddoo qalbi waa rafaada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan
magaalada hawsan ee dalka etoobiya ayaa waxaa argagax geliyey meydadka dad ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay magaalada oo lagu tuuray qaburo ku yaala dhul godad ah oo magaalada ku teedsan qaar ka mida qabriyadaasi ayaa waxaa ku wada jira tobaneeyo meydad ah halka qaarna ay ku jiraan tiro ka yar intaasi ku dhowaad laba boqol oo qof ayaa la aaminsan yahay in lagu duugay gudaha iyo hareeraha magaalada kadib toddoba bilood oo uu dagaal ka socday magaalada dadka deegaanka ayaa sheegay in la helay ilaa iyo labaatan qabri oo lagu duugay meydadka dadka laga helay wadooyinka kadib dhowr dagaal oo ka dhacay magaalada dagaalkii ugu dambeeyey ayaa waxa uu dhacay dhowr toddobaad ka hor magaalada hawsan ayaa waxay isku badbadashay gacan kuhaynta ciidamada dowladda iyo kuwa eritrea oo isku dhinaca iyo kuwa t p l f ra-iisul wasaaraha britain ayaa waxa uu culays weyn kasoo food saaraya mudanayaasha afkaartoodu adag tahay iyo warbaahinta la ologa ah si uu u ilaaliyo jadwalkii lagu ballamay ee ahaa in bishan juun kow iyo labaatankeeda la khafiifiyo dhammaan baxyiraadihii lasoo rogay si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban balse sarawkac deg dega oo ku yimid xanuunkan ayaa keenay in olole kaas ka dhan ah ay sameeyaan la taliyayaasha dhinaca sayniska ee dowladda kuwaasoo doonaya in dib loo dhiga khafiifinta xayiraadan ugu dambaysa si loo qiimeeyo xogihii ugu dambeeyay ee lasoo ururiyay ee noocyada cusub ee xanuunka covid sagaal iyo toban oo ugu dambeeya nooca dalta ee markii ugu horreysay lagu arkay indiya inuusan adkaysi u lahayn tallaalka wasiirada dowladda ayaa maalmahaba sii saadaalinayay dibudhac ku iman karaa waxyaabihii hore loo ballanqaaday oo ahayd in xayiraada ugu dambaysa la qaado waxaana saraakiisha dowladdu ay sheegeen in ay dadaal ka wadaan sidii dadka loo tallaali lahaa iyo sidii wax badan looga ogaan lahaa nuqulka cusub ee xanuunka covid ee dalta ganacsatada ayaa sidoo kale muujinaya walaacooda dibudhac walba oo ku yimaada qaadista xayiraadan saraakiisha qaramada midoobe ayaa sheegay in gobolka dhinaca bari ku yaala ee dalka mayanmar ee kayaahu qarka u saaran yahay dhibaato bani-aadamnimo in ay la soo diristo kumanaan qof oo ay macluulo haysato kadib markii ay ka qaxeen guryahooda si ay uga baxsadaan dagaalada u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo maleeshiyaadka mucaaradka ee qowmiyadda ku salaysan tom andrew wakiilka gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha ee mayanmar ayaa maanta oo arbacaha soo saaray qoraal uu ku sheegayo in dad ka badan boqol kun oo qof oo ku sugan gobolka kaaya ee ku dhow xuduudda wadankaasi uu la leeyahay tailan lagu qasbay inay guryahooda iyo xaafadihii ay deganaayeen ay ka cararaan si ay uga baxsadaan weeraradii qaraxyada iyo hubka culculus loo adeegsanayay ay ciidamada dowladda ku qaadeen deegaankaasi dadkan qaarkood ayaa duurka iska galay iyagoo aanan haysan cuniyo biyo andrew waxa uu sheegay inuu helay warar ka imanaya ciidamada junta in ay xayndaabyo ka samaysteen gobolka kaya si ay uga hor istaagaan in gargaar bani-aadanimo uusan u gudbin barakacayaashan miinooyin ayuu sheegay inay wadooyinka dadku isticmaalayeen ay ku aaseen waxa uu ka digay in dhimasho ballaaran oo gaajo iyo cudurro ay keeneen ay ka dhici karto gobolka kaaya saraakiisha reer afghanistan ayaa sheegay maantoo arbacayn rag hubaysan ay weerareen xafiis ay leedahay hay-ad caalami ah oo gargaar taasoo miinooyinka dhulka lagu aasa ka soo saarta dalkaasi weerarkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan ilaa iyo toban qof halka ay ku dhaawacmeen dadka badan tobaneeyo hay-addan oo lagu magacaabo halo waxa uu fadhigeedu yahay britain waxaana uu weerarkani uu ka dhacay gobolka xasaraduhu ay ku badan yihiin ee bakalan waxaa la arkaya rasaas culus oo isweydaarsanayaan ciidamada ammaanka afghanistan iyo maleeshiyaadka daalibaan afhayeenka booliiska ee gobolkaasi ayaa u sheegay arbacada maanta idaacadda v o a in dhammaan dadka wax ku noqda weerarkaasi ay ahaayeen muwaadiniin reer afghanistan ah oo ka shaqaynaya sidii miinooyinka dhulka looga saari lahaa maleeshiyaadka daalibaan ayuu ku eedeeyey in ay dadkani qol iskugu keeneen ka hor inta aysan rasaas huwinin dhinaca kalena afhayeenka daalibaan sabiixullah mujaahid ayaa inkiray inay weerarkaasi wax luga ku lahaayeen waxaa kale oo uu cambaareeyey weerarkaasi oo uu ku tilmaamay mid argagax leh mujaahid ayaa sheegay in ay xiriir la leeyihiin hay-adaha aan dowliga ahayn ee dalkaasi ka jira islamarkaana aanay suuragal ahayn inay qaadaan weerarkaasi oo kale oo uu sheegay in loo geystay dad aan hubaysnayn oo aan isdifaacaynin
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo nala soo codsiinaysay akhbaaraadkii caalamka halka dhegaystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aynu ku horeyna magaalada baydhabo waxaa maanta ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maleeshiyada ururka al-shabaab faahfaahinta warbixintaasi waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh dagaalku wuxuu bilowday markii kooxda al-shabaab weerarkadiisa ay ku qaadeen xerada daynuunay oo dhanka bari magaalada baydhabo ka xigta siddeed iyo toban kilomitir goobjoogayaal ku sugan daynuunay ayaa xaqiijiyey in kooxda al-shabaab ay laba jiha ka soo weerareen xerada daynuunay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhinacyada dagaalamay waa kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda ayaan la ogeyn khasaaraha rasmiga ee ka soo gaaray dagaalka ka dhacay xerada daynuunay hase yeeshee wararka laga helayo daynuunay ayaa xaqiijinaya in labada dhinac uu khasaare ka soo gaaray dagaalka halkaasi ka dhacay ciidamo gurmad oo ka ambabaxay magaalada baydhabo gaar ahaan taliska qaybta lixdanaad ayaa gaaray xerada daynuunay waxaana halkaasi ay ka wadaan baaritaano miinooyin jidka la dhigay isgaarsiinta magaalada baydhabo ayaa muddo saacada ah hawada ka maqnayd inkastoo haatan hawada dib loogu soo celiyey xaaladda deegaanka daynuunay oo uu dagaalku ka dhacay ayaa haatan degan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halka dhegaystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington galab wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay dalka itoobiya dagaalkii ka dhacay gobolka tigray ayaa salfaday nolosha dad fara badan waxaana meelo ka mida gobolkaasi lagu arkay qabuuro cusub oo ka samaysmay warbixintan oo uu xafiiska warqabadka ee v o a ka qoray arrintan waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan duleedka magaalada hawsin ee ethoobiya dhagaxyo iyo wasakh ayaa qariyey qabuuraha aan rasmiga ahayn ee meydadka dhibanayaasha dagaalada qabuuraha qaar waxaa lagu duugay daraasiin meydad ah qaarna dhowr qof kadib in ka badan toddoba bil oo dagaallo ah waxaa la aaminsan yahay in ilaa laba boqol oo qof ay ku aasan yihiin gudaha iyo hareeraha magaalada dadka deegaanka ayaa sheegaya in guud ahaan ay jiraan ilaa labaatan qabri oo ay ku jiraan meydad laga helay waddooyinka kadib dhowr dagaal oo ugu dambeeyey dagaal dhacay asbuucyo ka hor hawsen ayaa intii uu dagaalku socday gacankuhaynteeda waxaa shan jeer isu beddelay ciidamada qaranka etoobiya iyo jabhadda xoreynta dadka tigreega maleeshiyaadka iyo askarta eritreya ayaa sidoo kale waxay ka mid yihiin dhinacyada ku lugta leh dagaalka litey girmey oo konton jir ah ayaa sheegtay inay gacan ka geysatay aaska meydadka meel aan ka fogeyn gurigeeda waxaana ay rajo ka qabtaa in meydadkaasi dhowaan loo wareejin doono barxadda kiniisadda meydadka ayaa dhulka yaallay toddobo ama siddeed maalmood ayay tiri mana jirin cid naga caawisay inaannu u qaadno kiniisadda marka innaga oo aad u yar ayaa aasnay waxa ay noqdeen kuwo si aad ah u uraya qurmay soona jiidanaya dirxiga ayay tiri gudaha hawsen dhismooyin badan ayaa burbursan waxaana la arkayaa dadka oo biyo ka dhaaminaya booyadaha waaweyn inta badan kaabayaasha deegaanka ayaa burburay ciidamada dowladda ayaa hadda maamula iyagoo bara koontarool dhigay magaalada kuna gaaf wareega inta badan dadkii deganaa magaalada waxa ay u qaxeen kaamamka ama guryaha qoysaska ama asxaabta ee tuulooyinka iyo magaalooyinka nabdoon ku dhowaad laba milyan oo qof oo ku noolaa gobolka tigrey ayaa ku barakacay gudaha itoobiya in ka badan lixdan kun oo qofna waxa ay u qaxeen dalka diriska ah ee suudaan dadka ku harsan hawsen ayaa walwal la nool iyagoo ka cabsi qaba daqiiqad kasta inuu dagaal ka qarxo magaalada qaraxyo badan ayaa dhacay ayay tiri haweenay yaanyo iyo basal ku iibinaysa suuqa oo ah mid weli furan inkastoo ay xiisadi jirto ma rabto in magaceeda la isticmaalo sababo amni awgeed caruur ayaa ku dhintay guryihiina waa ay burbureen ayay tiri dowladda ethoobiya ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso sidii ay shacabka tigreega uga caawin lahayd dib usoo kabashada qaybinta gargaarka iyo maxkamadaynta askarta lagu eedeeyey rabshadaha galmada laakiin inta badan gobolka ayaa ah mid go'doon ah oo waddooyinku xiran yihiin adeega internetkana la jaray barnaamijka cunnada adduunka ayaa ku waramaya in in ka badan sagaashan boqolkiiba dadka ku nool gobolka tigree ay u baahan yihiin gargaar cunto oo degdeg ah inta badan xarumaha daryeelka caafimaadka ee tigrey ayaa la bililiqaystay ama la burburiyey boqolaal haween iyo gabdho isugu jirana waxaa lasoo sheegay inay kufsadeen askarta eritreya maleeshiyaadka gobolka amxaarada iyo askarta federaalka etoobiya inkastoo ay dowladdu u muuqato inay qabsatay inta badan gobolka haddana dagaallo ayaa socda dhaawacyada dagaalkana waxaa maalin kasta la keenaa cisbitaalada dadka deggan magaalada hawsen ayaa sheegaya inaysan u jeedin calaamado muujinaya in dagaalku uu joogsanayo iyagoo ku howlan inay aasaan meydadka mahadsanid kaasi wuxuu ahaa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo koobayey
wafdi ka socda xarakada xamaas iyo ururka fatax ee maamulka falastiin ayaa gaaray magaalada qaahira si ay uga arrinsadaan arrimaha gudaha ee falastiin iyo sidii ay u gaari lahaayeen aragti midaysan oo ku aadan geedi socodka nabadda ee bariga dhexe wariyaha v o a qaahira uga soo warrama xuseen cismaan xuseen saxnuuni ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray wufuud ka socda ururada xamaas iyo fatax ee reer falastiin ayaa soo gaaray caasimada masar ee qaahira si ay uga qayb galaan shirar wadatashi ah oo ay yeelanayaan qaybaha falastiin warbaahinta dowladda masar ayaa sheegtay in wufuudda xamaas iyo fatax kulamo goonigooni ah ay la yeelan doonaan maanta oo arbaca ah mas-uuliyiinta xukuumadda qaahira saraakiisha dowladda masar ayaa sheegtay in wadahadallo ay u qabanayso wafdiga ka socda ururada xamaas iyo fatax ee reer falastiin kaasoo loogu gol leeyahay sidii loo gaari lahaa dib u heshiisin dhex marta kooxaha falastiiniyiinta dowladda masar waxay xaqiijisay usbuucii lasoo dhaafay inay ku casuuntay kooxaha falastiin kulan deg deg ah oo ka dhacaya magaaladan qaahira waxaana laga sii daayay telefishinka rasmiga ee dowladda sidoo kale mas-uuliyiinta masaarida ayaa sheegay in kulanka looga gol leeyahay in lagu gaaro aragti midaysan oo ku saabsan arrimo ay ku jiraan sugidda xabajoojinta lala gaaray dowladda israa'iil arrintan ayaa timid kadib markii wafdi ka socday muqaabaraadka masar ay heleen ogolaansho ah in kulan toos ah uu dhex maro ururada fatax iyo xamaas waxaana la gaaray heshiis hordhac ah oo lagu dhisayo hoggaan ay ku midaysan yihiin qaybaha falastiiniyiinta jenaraal cabaas kaamil agaasimaha sirdoonka masar oo maalmo ka hor booqday marinka khaza ee dhulka reer falastiin ayaa kulamo la qaatay hogaamiyaasha kooxaha falastiin isaga oo ku qanciyey xarakada xamaas in xabajoojin laga gaaro dagaalka dhex maray israa'il iyo falastiin dadaalada ay wada dowladda masar ayaa loo arkaa inay qayb ka tahay tallaabooyin xukuumadda qaahira ay ku doonayso inay ku soo celiso kaalintii muhiimka ahayd ee dhexdhexaadinta israa'il iyo falastiin iyo soo nooleynta geedisocodka nabadda ee hakadka galay ee labada dhinac xuseen saxnuuni v o a qaahira
qaar ka tirsan dhalinyarada ku nool magaalada laascaanood ayaa magaaladaasi ka hirgeliyey goobo dharka lagu dhaqo iyaga oo isticmaalaya mashiinada dharka maydho ee casriga ah arrintan ayaa fursado shaqa abuur u keentay dhalinyaro fara badan warbixintan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray wariyaha v o a cabdikariim olol dhalinyarada magaalada laascaanood ayaa shaqooyin ku cusub bulshada qabta kuwaasoo qaarkood ay soo kordhiyeen mashiino kala duwan oo lagu dhaqa dharka waxayna ka samaystaan shaqo abuur taasoo dadka qaarkii ay ka dhaadhiciyaan inay tahay shaqooyin laga shaqaysto bulshadanu ay u baahan tahay axmed daahir saalax waa dhallinyarada hirgelisay qaabka dhardhaqista ee dhallinyarada kale ee magaalada laascanood qaarkoodna ay shaqo abuur u noqotay v o a ayuu uga waramay qaabka ay u shaqeeyaan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdikariin waan ku salaamayaa salaanka bacdi v o na way mahadsan tahay kabacdi waxaanu hirgelinay magaalada laascanood gobolka sool shirkad lagu magacaabo sool loodhery andry clinin shirkadaasoo adeegeedu uu ka kooban yahay saddex section ama saddex qaybood saddexda waxay kale yihiin in dharka caadiga la dhaqayo oo caadiga dharkeena caadiga qaybta labaad waa kaarbadka ama roogaga iyo bustayaasha qaybta saddexaadna waa suudhka koodharka dharka daraygaa u baahan in lagu maydho waxaad isugu tagteen niman dhallinyaro ah markaad samayseen maalgelintan dharraqista iyo bal iga waran sheekooyinka ku xeeran inaad ku dhiirataan in la sameeyo shaqadan oo kale ka dhallinyar ahaanna idinku aad hirgelisaan kaloo hadeer barnaamijka intaynu hadeer wadnay macbiil baa inoo soo galay xafiiska soo galay wuxuu moodayay in dad ama ajaaniib ah ama run ahaantii oromo ay meesha joogaan oo dhiqitaanka wax dee soomaalida lagu bartayna ma aha khaasatanna laascanood ma aragtay way kasii duwan tahay oo de waa wax cusub weeye in la dhaho war shaqadan maxay ahayd iyo shaqadiinii ma aha iyo waxyaalo badan baa kaaga imaanaya oo waxay wax kakan bay dadka ay ku noqonaysaa oo shaqo waxyaalo badan baa kaa qabsanaya
sidoo kale dhallinyarada ka shaqaysata dhardhaqista oo aan kula kulmay magaalada laascanood ayaa v o a u sheegay waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada shaqadan ay ka shaqeeyaan iyo qaabka ay bulshada ugu adeegaan marka dadkii markay arkeen meel cusub aysan fakerkana horey aysan u aqoon waxaan horey aqoon waxay nagu oranjeen qaar ba kula kaftamay ku oranjeen doobilo weynaaday baa tahay marka waxaa laga yaabaa in dadku customerku maalinba waxba ay soo fahmayaan markaad uga sheekaysid oo aad feedbacki aanu tusno oo aan ruugagii iyo dharkii iyo daahiyadii u dhaqno oo aan feedbacki tusnana qaar marka ay aad ula tacabjamaan shaqadan oo kale way cusub tahay oo dadka qaarkood ay su'aalo badan bay weydiinayaan waxyaabaha aad u qabataan oo kale bal iga war wallaahi kolay dadka marka noo yimaadaan waan diwaangelinaa waxay alaabtii sitaan ama dharkii sitaan ayaan sida go-yaasha dharka caadiga khamiisyada waxa layidhaahdo suudhadhka koodharkii baanu diwaangelinaa adeegay doonayaan iyo xilligay doonayaan tusaale ahaan qofku qofaa doonaya dharkiisoo dhantu soo qaaday wuxuu doonayaa inuu maanta ama beri ama ku helo sidii uu rabay iyo wakhtigu rabay ayaan anagoo aanu express uga dhigna hadduu wakhtigu doonayo markaa sidan qancin aanu si kastoo aanu adeega aanu ugu dadaali karno ayaanu samaynaa si wanaagsan bana noo soo dhaweeyaan baa loogu habaynaya loogu dhaqaya loogu diyaarinaya qof qofku khaldamay ma jiro nambar nambarku khaldamay ma jiro waa loo soo tilaataynaya waxnaa bacaha loogu talagalay kalarka loogu nambarka loogu dalsiiriya nambarka loogu talagalay waqtigu loogu talagalay ku helaya dhallinyarada qaarkood ayaa fikradani soo dhaweeyay hal abuurka ay kuwa dhigooda ay sameeyeen waxayna sheegeen inay shaqadu muhiim tahay shaqo abuur ay u noqonayso si ay noloshooda wax uga bedelaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdilaahi kiise tungu kana mida dhallinyarada magaalada laascaanood iyo guud ahaan gobolka sool fikirkan dhallinyaradani ay soo kordhiyeen aad baan usoo dhaweynaynaa waana waxaa la yidhaahdo adeeg dadku aad ugu baahnaa tusaale ahaan anigu intaanaysan nimankan fikirkan keenin magaalooyinka garowe iyo barco oo oo mataqaanaa gobollada inoogu dhow ah baan usii dhiiban jiray laakiin hadda markaan arkay adeegan ay keeneen aad bay noogu fududeeyeen mataqaanaayey baahiyihii aanu rabnayna aad iyo aad bay nooga haqabtireen aad baana usoo dhaweynaynaa dadkoo dhanna way ku farxeen sababtoo ah awel waxaad moodaa xoogaa ufoobiyay ka qabeen nidaamkan sistamkan dhardhaqitaanka oo waxaa jira hadda ka hor mawj inaad maqasheene jishagoo kale waxaa ka dhacday ninbaa meherada noocan oo kale furtay heer waxaa la gaari la dhaho qabiilka oo lagaa saaraya marka hadda waxaad moodaa dadki inay wax badan soo fahmayaanoo shaqooyinku shaqo waa shaqo shaqooyinku mataqaanay ma kala leh ceeb iyo mataqaanay waxa weeye shaqo waa shaqo shaqadanna aad baan usoo dhaweynaynaa fikirkanna dad badan buu ka dhex guuxayayo dhallinyaradan ilaahay barakeeye iyaga mataqaanay ilaahay sunan siiyey mataqaanay waa waxa weeye aad baan usoo dhaweynaynaa waana adeeg fiican dadkana waa ku boorinaya weliba inay mataqaanay gobolka soo kordhiyaan oo meelo kale keenaan shaqooyin kale noocaasa oo tusaale ahaan dadku hal barnaamij bakhaar buu qofka safuranaya lama ogola waxaa la rabaa industrialku inuu kala duwanaado fikradaha halabuurnimada ee dhallinyaradu ay soo kordhiyeen ayaa ah mid saamayn ku yeelataa inay noloshooda isbeddel ku sameeyaan qaarkoodna ay qoysaskooda ka caawiyaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
bishii abril ee sanadkan waxaa kooxo dhinaca burcadda internetka ah ay u dhaceen xogta kombiyuutarada ee shirkadda shidaalka ee colonial ee dalkan maraykanka kooxahaasi ayaa xanibay howlihii shirkadda lacag baad ahna ka qaatay shirkaddan oo keliyana ma ahan midda la beegsaday haddaba faahfaahinta ayaa maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu ka waraystay faysal diri oo culumta amniga internetka ku takhasusay arrimaha maraykankana ka faallooda runahaantii sidii aan la soconay warbixino badan ba aynu ka dhagaysanay waxaa dhacday kooxo lagu tuunsanaa markaa inay deganaayeen dalal kala duwan qaarkood ay ahaayeen bariga yurub ama dalka ruushka in ay weerar ku qaadeen oo ay ku qabsadeen technolojiyadii ama systemkii nidaamkii ay ku shaqaynayeen hay-adan pipelineka shidaalka siisa dalka maraykanka qayba ka mida taasoo ay si raxaanada u qabsadeen keentayna inuu yaraado shidaalkii meelaha la geynayey sicirkiina ay aada u kicisay marka arrintaasi waxay u noqotay arrin aada iyo aada u argagaxgelisay dalka maraykanka in mid ka mida laamaha ugu waaweyn khaasatan shidaalka faqaybiya in si sahla loo weerari karo loona qabsan karo rahaanada loo haysan karo waan gartay wixii la weydiistay waan waxbaan kaa weydiin doonaa hase yeeshee ma jiraan shirkado kale oo iyagana saasoo kale loogu soo dhacay waxaa jira dhowaanahanba intuu soo baxay waxyaabahan loo yaqaano ransom wer oo ah qaab ay u adeegsadaan nimankan burcadka ah ee ayagu weerara sistamyada ay shirkadu ku shaqeeyaan waxaa ka mid ahaa shirkad hilibka qaybiso oo dalka maraykanka oo iyaduna maalmahaas aan la weeraray waxaa ka mid a kuwa shirkada brazil iyo meelo kale ku yaalla marka waxaad moodaa arrintani inay arrin aada u soo koraysan tahay waddamada adduunka oo dhanina ay haatan aada iyo aad ugu dhega nugul yihiin sidii arrintan xal looga gaari lahaa sistamyadoodana loo horumarin lahaa si ay u noqdaan sistamyo iyo nidaamyo la sameeyo uga hortaga in kooxahan burcadka ay iyagu weerara nidaamka shirkaduhu ku shaqeeyaan khaasatan kombyuutarada inay qabsadaan waan gartay shirkadan pipelineka imika ii sheegtay batroolka maraykanka qaybisa iyada maxaa la weydiistay lacag intee leeg baa laga ayaa laga baaday run ahaantii waxaad la socotaa in dalka maraykanka waxaa ka jira sharci oo dowladda maraykanku ay aada iyo aada u ilaaliso oo kooxaha burcadka marka ay u dhacaan shirkadaha nidaamkooda kombyuutarada ah ama ay qof u qabsadaan rahaanad in aan lacag madax furasho a la bixin laakiin shirkadan batroolku waxay ku qasbanay si ay deg deg howlaheeda dib ugu soo celiso inay madax furasho bixiso waxayna bixisay lacag afar milyan oo dollar kor u dhaafaysa oo ay usii marsiisay kooxihii burcadka ahaa ee loo yaqaan dark side koox la yidhahdo oo dalka rushiya degan laakiin asalkoodu la leeyahay wuxuu kasoo bilowmay bariga yurub afartaa milyan oo ay u marisay nidaamkan bitcoin-ka ah ee loo lacagta ay uga dhigtay oo ay u marisay nidaamkaas lacag afar milyan kor u dhaafay waan gartay ma laga daba tegay run ahaantii isla markiiba dowladda maraykanku waxay weerar ayaguna ku qaadeen in sidii ay u ogaan lahayd meelihii lacagta la mariyey maanta ilaa shalayna waad arkaysay warbixino isu soo tarayay oo ah waaxda cadaaladda ee dalkan maraykanku in ay amar ku bixisay in weerar lagu qaadi karo kooxihii deganaa dalkan ruushka waxaana dib loogala soo noqday lacagta inteedii badnayd baa lagala soo noqday inkastoo hadda sidaad warbixinaha ku maqlayso ay tahay lacagta lala soo noqday lacag laba milyan kor u dhaafaysa sababta aysan afar milyan u ahayn waxaa keenay bitcoinkii ayaa hoos u dhacay lacagtii markaa hore la siiyey baa waxay ahayd in toddobaatan iyo shan bitcoin-ka bahasha loo yaqaano lixdan iyo dheeraad ka mida waa laga soo ceshay taa macnaheedu waxa weye wixii ay qaateen inteedii badnayd dib bay dowladda maraykanka ula soo noqotay weerarkiina weli way ku wadaan inay ka daba tagaan meelaha ay wax ku kaydsadaan kooxaan weerar kusoo qaaday dalka maraykanku sidaan ognahayna taasi waxay rabaan dowladda maraykanku inay cashar uga dhigaan cid kasta oo hay-adaha ama laamaha muhiimka ah ama meelaha dhaqaalaha ee muhiimka dalka maraykanka weerar kusoo qaada inay tani cashar u noqoto in aysan dowladdu maraykanku ay awoodeeda duldhigi doonto islamarkiibana ay gaadhsiin doonto khasaare khasaare hadda ay gaadhsiisay waxaa ka mid ah in lacagta dib looga soo celiyo waan gartay ugu dambeyntii faysal ma jiraan sharciyo iyo wax sharci dejiyaasha maraykanku ay ku howlan yihiin oo ah sidii loo xadidi lahaa lacagtan bitcoin-ka loo yaqaanay dadko dhammi ku wareersan yihiin iyo adkeynta dhinaca amniga kombyuutarada ma jiraan sharciyo koongareeska maraykanku uu ku howlan yahay horumarintooda si waxaan oo kale looga ammaan helo run ahaantii in maanta waxaan dhegaysi ay aqalka sanadku ay la yeesheen madaxii shirkadda shidaalka ee weerarka lagu qaaday waxaa jira in hadda in doodo badan oo isu soo taraysa oo ah mid horta in la ogaado lacagahan bitcoin-ka loo yaqaano oo ayaga laftoodu aan warbixin badan laga haynin dowladuhuna aanay ka haynin sidii loo ogaan lahaa meelahay ku jiraan meelahay maraan canshuurna looga qaadi lahaa intaasi horta waa arrin cusub oo soo korodhay waxaa kaloo ay keentay arrintan weerarkani inayba bitcoin-ka dhaqaalihii hoos u dhigto maanta ilaa boqolkiiba afar ayuu hoos u dhacay waxaa kaloo iyaduna isweydiin mudan in lacagaha ay shirkaduhu ama dowladdu ku bixiso in nidaamkan kombyuutarada ah in difaacooda kor loo qaado waayo shirkadani waxay qaratay inay shantii sana u dambeysay laba boqol oo milyan lacag gaaraysa ay ku bixisay inay inay kombyuutaradeeda ay ay horu mariso marka arrimahaasoo dhan ayaa waxay ka mid ahaayeen arrimihii maanta lagu soo qaaday doodii lala galay madaxa shirkadda ee aqalka sanadka sare ee maraykanku marka waxaad mooddaa arrimahan inay yihiin arrima isu soo taraya sharciyo cusubna laga soo saari doono sidii loo xadidi lahaa kaasi wuxuu ahaa faysal diri oo culumta amniga internetka ku takhasusay arrimaha maraykankana ka faallooda wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere isla arrimaha xanuunka ayaynu ku jirnay dowlad goboleedka victoria ee dalka australia ayaa khafiifisay xayiraadihii saarnaa gobolkaasi muddo laba toddobaad ah faahfaahinta warkan waxaa magaalada melbourne nooga soo diray waryaheenna ibraahim cumar baafo gobolkan victoria ayaa muddo saarneyd xayiraad adag iyadoo aan guryaha laga soo bixi karin sababo gaara mooyaane waxaadu ay dowladda victoria sheegtay in maalinta jimcaha soo socota laga bilaabo dib loo furi doono adeegyada bulshada oo ay u xayirnaayeen faafidda cudurka covid sagaal iyo toban awgeed iskuullada ayaa xirnaa afar iyo toban cisho iyadoo waxbarashadu ay ahayd mid guryaha lagu qaato ay waalidiin badan ay dhib weyn ku haysatay laakiin waxaa hadda ardada dugsiyada sare loo ogolaaday inay tagaan iskuullada halka dugsiyada hoose iyana jimcaha soo socda ay dowladdu qorshaynayso inay waxbarashadii foolkafoolka ahayd ay dubibilaabaan sida uu ii sharxayo gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed faarax maxamuud warsame
waa sida aad sheegtay weeye waxaa la rajaynayaa in dowladda victoria ay khafiifiso xanibaadyadii ama lockdownkii ay laba isbuuc ka hor ku soo rogtay gobolkan warbixinada aanu helayno waxa ay sheegayaan in waxyaabaha wax iska bedeli doona ay ka mid yihiin masaafada qofku uu u safrayo oo hadda ah toban kilomitir waxaana laga yaabaa in laga dhigo shan iyo labaatan kilomitir sababta waxaa lagu sheegay in dadka u safraya gobollada uu ka kooban yahay statekan victoria in la xakameeyo maadaama xanuunku uusan ka jirin dhinaca gobollada dadka guryaha kugu soo booqan doona ayaa iyadana wax laga odran doonaa sidoo kale waxaa dib loogu noqonayaa iskuulladii isbuucii hore waxaa ku laabtay ardayda v c e-ga ku jirta fasallada kooyo tobnaad iyo labiyo tobnaad haddana waxaa la filayaa in dhammaan ardaydu ay iskuulaadka ku noqdaan waxaa sidoo kale xayiraadda laga qaaday deegaanada gobolkan victoria marka laga reebo magaalada melbourne oo hadda si caadiya noloshoodu ay noqotay waxaana dib loo furay maqaayadaha goobaha ganacsiga iyo iskuulada inkastoo caasimada gobolka victoria ee magaalada melbourne aan si buuxda loo fasaxin haddana waxaa jiri doona shuruudo la duldhigayo shacabka ku nool magaalada melbourne oo soomaali badan ay ka mid tahay sida maqaayadaha isticmaalkooda iyo xirashada afxirka ama maaskiga oo weli qasab ahaan doono marka aad galayso goobaha bulshadu ay wadaagto dhinaca businessyada waxaa la sheegay in la furayo laakiin la xakameynayo tirada dadka gudaha ku jiri karta sidoo kale dadka isugu imanaya meelaha bannaanka ah ayaa iyagana la xadeyn doonaa haddii rabbi idmo waxaa iyadana meesha aan ka maqnayn ama aan ka marnayn marnaba in maaskigu uu noqon doono khasab qofku inuu xirnaado ama xirto weliba marka uu ku jiro gudaha meelaha kiisaska laga diiwaangeliyo magaalada melbourne ayaa ah kuwa aan sal lahayn oo isbedbedela taas ayaana keentay in saraakiishu caafimaadku ay ku jahwareeraan tirada sare u kaca iyo hoos u dhaca leh ee la helo maalin walba tusaale shalay waxaa la diiwaangeliyey koow iyo toban kiis halka maanta oo arbacana la diiwaangeliyey laba kiis oo keliya waxaana dhanka kale aad u socda baaritaanada cudurka covid sagaaliyo toban iyadoo maanta keliya laga baaray soddon kun oo qof halka tiro ku dhowna ay qaateen talaalka ka hortaga covid ibrahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington goordhow waxaa inoo soo socda barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo rogaal celisa iyo falastiin axmed iimaan
magaalada hawsen ee dalka etoobiya ayaa waxaa argagax geliyey meydadka dad ku geeriyooda dagaalkii ka dhacay magaalada oo lagu tuuray qaburo ku yaala dhul godad ah oo magaalada ku teedsan qaar ka mida qabriyadaasi ayaa waxaa ku wada jira tobaneeyo meydad ah halka qaarna ay ku jiraan tiro ka yar intaasi ku dhowaad laba boqol oo qof ayaa la aaminsan yahay in lagu duugay gudaha iyo hareeraha magaalada kadib toddoba bilood oo uu dagaal ka socday magaalada dadka deegaanka ayaa sheegay in la helay ilaa iyo labaatan qabri oo lagu duugay meydadka dadka laga helay wadooyinka kadib dhowr dagaal oo ka dhacay magaalada dagaalkii ugu dambeeyey ayaa waxa uu dhacay dhowr toddobaad ka hor magaalada hawsen ayaa waxay isku badbadashay gacan ku-haynta ciidamada dowladda iyo kuwa eritrea oo isku dhinaca iyo kuwa t p l f ra-iisul wasaaraha britain ayaa waxa uu culays weyn kasoo food saaraya mudanayaasha afkaartoodu adag tahay iyo warbaahinta la ologa ah si uu u ilaaliyo jadwalkii lagu ballamay ee ahaa in bishan juun kow iyo labaatankeeda la khafiifiyo dhammaan baxyiraadihii lasoo rogay si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka covid sagaaliyo toban balse sare ukac deg dega oo ku yimid xanuunkan ayaa keenay in olole kaas ka dhan ah ay sameeyaan la taliyayaasha dhinaca sayniska ee dowladda kuwaasoo doonaya in dib loo dhigo khafiifinta xayiraadan ugu dambaysa si loo qiimeeyo xogihii ugu dambeeyay ee lasoo ururiyay ee noocyada cusub ee xanuunka covid sagaaliyo toban oo ugu dambeeya nooca dalta ee markii ugu horreysay lagu arkay indiya inuusan adkaysi u lahayn tallaalka wasiirada dowladda ayaa maalmahaba sii saadaalinayay dibudhac ku iman karaa waxyaabihii hore loo ballanqaaday oo ahayd in xayiraada ugu dambaysa la qaado waxaana saraakiisha dowladdu ay sheegeen in ay dadaal ka wadaan sidii dadka loo tallaali lahaa iyo sidii wax badan looga ogaan lahaa nuqulka cusub ee xanuunka covid ee dalta ganacsatada ayaa sidoo kale muujinaya walaacooda dibudhac walba oo ku yimaada qaadista xayiraadan saraakiisha qaramada midooba ayaa sheegay in gobolka dhinaca bari ku yaala ee dalka myanmar ee kayaahu qarka u saaran yahay dhibaato bani-aadanimo in ay la soo diristo kumanaan qof oo ay macluulo haysato kadib markii ay ka qaxeen guryahooda si ay uga baxsadaan dagaalada u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo maleeshiyaadka mucaaradka ee qowmiyadda ku salaysan tom andrew wakiilka gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha ee mayanmar ayaa maanta oo arbacaha soo saaray qoraal uu ku sheegayo in dad ka badan boqol kun oo qof oo ku sugan gobolka kaaya ee ku dhow xuduudda wadankaasi uu la leeyahay tailan lagu qasbay inay guryahooda iyo xaafadihii ay deganaayeen ay ka cararaan si ay uga baxsadaan weeraradii qaraxyada iyo hubkool culus loo adeegsanayay ay ciidamada dowladda ku qaadeen deegaankaasi dadkan qaarkood ayaa duurka iska galay iyagoo aanan haysan cunno iyo biyo andrew waxa uu sheegay inuu helay warar ka imanaya ciidamada junta in ay xayndaabyo ka samaysteen gobolka kaya si ay uga hor istaagaan in gargaar bani-aadamnimo uusan u gudbin barakacayaashan miinooyin ayuu sheegay inay wadooyinka dadku isticmaalayeen ay ku aaseen waxa uu ka digay in dhimasho ballaaran oo gaajo iyo cudurro ay keeneen ay ka dhici karto gobolka kaya
haatanaha dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
maalmihii ugu dambeeyey webiga shabeelle ayaa ku fatahay magaalooyinka jowhar iyo beledweyne oo ka tirsan hirshabeelle waxaanay biyuhu buux dhaafiyeen deegaano ka mida maamulkaasi oo ay ugu daran tahay magaalada jowhar oo ay fatahaaduhu saamayn xooggan ku yeesheen haddaba fatahaadaha ku soo noqnoqda labadan gobol sidee wax looga qaban karaa yayse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan ibraahim xabaab nuur iyo axmed maxamuud xasan baasto oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya ibraahim xabaab bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan guud ahaan ka hadlo arrimaha webiga shabeelle oo runtii muddo dheer yacni fatahaadda yacni soo saaraya oo dadkii ka qaxaya oo dhibaato wadamada amaba gobolada dalka uu maro webigaasi wuxuu u baahan yahay in shaqo weyn oo mashruuc aan caadi ahayn laga qabto soomaalidu waxay ku shubtaa qashinkii waxaa lagu shubaa carabuur caradiibaa soo xirtay webigii oo aan lahayn hoos u qodnayn oo god aan ahayn ayaa markii biyo roobab da-aan ama mataqaanaa buuraaleyda etoobiya biyuhu ay ka soo baxaan ayuu otomatikali soo butaacaya wuxuu ka soo bilaabaa gobolka hiiraan shabeellada dhexe sidoo kale waa tii hadda uu tegay prime ministerka runtii fatahaad weyn hadda sanadkan shabeellada dhexaaba aad u daran oo biyihii bannaanka aad u yimideen hiiraan ilaahay kheyr ha siiyo waxaa u kacay dad reer hiiraana oo ganacsato ah oo guddiga gurmadka mataqaanaa fatahaadaha uu hoggaan u yahay xaaji dhagaxow laakiin xaqiiqada dhabta ah waxaa laga rabaa dowladda dhexe inay mashaariic weyn oo iyadoo haddaysan xataa awood u hayn ka codsato yacni caalamka dowlado si rasmi ah yacni wax uga qabta fatahaadda lixdii biloodba mar xillis roobaad kasta imaanaysa gu ama dayr waxay u baahan tahay daam weyn oo laga diyaariyo hiiraan iyo shabeellada dhexba oo biyahaas mataqaanaa meelay galaan oo markii loo baahdo la isticmaalo oo beeraha loo isticmaalo oo mashaariic kale loo isticmaalo ayaa loo baahan yahay arrintaasuna arrin fudud ma aha ilaa iyo haddane dowlad u istaagtay oo maskaxdeeda mashaariicdaas inay fuliso go-aan ka dhigatay lama hayo bismillaahi raxmaan iraxiim waxaan u mahad celinayaa walaalkay wasiir hore ibraahim xabeeb anigu waxaan u arkaa inay tahay mid u baahan xal degdega in laga gaaro emergency sababta aan u leeyahana waxaa weeye biyahana waxay ka yimaadeen buuraha dhaadheer ee etoobiya markii roob ku da'aba webiga beledweyne weligiis waa buuxdhaafayoo karkaarada ama cirifka ugu sarreeya ayay gaari jira masiibada jirtaa waxa weeye webigii oo soddonkan sannadood wax walba iyo ciiddii uu watay iyo wixii uu watay ay soo buuxiyeen salkii hoose oo u baahan xilliga webigu qallalo in cagafyo inta la geliyo ciidda salka fadhisa laga banneeyo lagu celiyo jooggiisii hore waa koow ilaa iyo jowhar ilaa iyo marka lagu daro koonfur galbeed inta uu ka maroo dhami waa noocaas marka yaa wax ka qaban kara markii la yidhaahdana anigu waxaan aaminsanahay bulshada ku nool gobolkaasi hiiraan iyo jowhar oo ah bulsho runtii karti badan dhaqaala haysata dhulbeereedkii khayraadkii waddanka iyo xooluhuna halka ay ku badan yihiin ah inay ayagu sida hadda ay u shaqaynayaan guddiga ganacsatada gobolka hiiraan in shabeellada dhexana ay sidoo kaleeta u kacaan iyagu ay samaystaan oy isku tashadaan waayo dowladdu waxay qaban weysay waxyaabihii ka hooseeyey masiibooyinka oo ahaa caafimaadkii waxbarashadii qof walba oo waalid isaga ilmihiisana daawaysta isagaana waxbarashadii iskoolaadkii ka bixiya isagaa haddana ka rabaan inuu owlaadiisii biilo waxyaabihii dowladdu saacidi lahayd oo arrimihii bulshada ah hadday qaban weysay in dowlad laga sugaa mashaariic iyo dhibaatooyin iyo masiibooyin anigu marnaba ma qabo inay qaban kartana ma aaminsani laakiin waxaan ku talinayaa dadka hantida leh iyo dadka xoogga lehee labadaa gobol ku nool iyagu inay qotaan webigii ibraahim xabeeb waxaad sheegtay in dowladdu ay ka gaadhisay wax kaqabashada fatahaadahan soo noqnoqday haddaba maxaa dowladda ku eedaynaysaa oo laga doonayaa inay qabato waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo gobolka shabeellada dhex magaalada jowhar waxaa jira keli shiinaha keli la yidhaahdo oo xilli dowladihii hore mashruuc weyn oo dowladda shiinaha ay ka fulisay mataqaanaa shabeellada dhexe jowhar keligaas ayaa xirmay hadda oo mataqaanaa wuu xirmay oo qashin iyo ciid iyo mataqaanaa dayactir ma helin yacni biyobaxa ma imaan karin ma geli jirin waagaas marka keligaa la sameeyey shabeellada dhexe hiiraanne saas biyuhu sanad walba uma imaan jirin adliinsi markay dhowr sano joogaan ayay soo imaan jireen waxaa laga hadlayaa nuxurkan maxaa laga qaban karaa yaase wax ka qaban kara oo dayacay waxaa wax ka qaban kara oon aaminsanahay in dowladda soomaaliya maanta waa aaminsanahay inaysan jirin awood ayada ay leedahay oo dhaqaale oy toos wax uga qabato dhowr iyo soddon milyan oo mashaariicah oo loogu talagalay in biyobacdaas wax looga qabto yacnii xukuumaddii jiray ayaa mataqaanaa laalay marka mas-uuliyaddaas waxa iskale dowladda dhexe inay u howlgasho ooy u raadiso mashaariic weyn oo daam dhowr daan meel walba laga diyaariyo oo labadaas gobolkaas ahaan hiiraan iyo shabeellada dhexe biyobaxada mar walba ku soo fatahda ayaa lagu maaray karaa waxaa dowladda dhexe laga rabaa oo qasab ku ah inay brobosalkaas ama ha noqoto dowladda talyaaniga ama ta china ha noqoto ama midda yurub ha noqoto ama turkiga ha noqoto dad quburo ah oo shaqadaas iyo technishinkaas leh oo aqoon fog u leh sida fatahaadahaas daam inta loogu sameeyo la qodo aysan yacni xal waara looga gaaro inay brobosalladaas diyaariso waan aaminsanahay in loo soo jawaabayo baasto waxaad ku doodaysaa in bulshada hirshabeelle ay mas-uuliyadi ka saaran tahay wax ka qabashada howshan maxay ka tari karaan shacabku arrintan shacbiga ku nool magaaladan jowhar iyo magaalada beledweyne oo labadaba isku ah hirshabeelle dowlad goboleedkaasi uu u dhisan yahay dowlad goboleed kastana waxaa maamulaya dadka u dhashay ee gobolladaas ka kooban gobolladaasi dadka deggan iyo dadka xamar deggan iyo dadka gobollada dhexe deggani waa dad isku ah dad walaalo ah oo wada dhashay waana dadka maantay soomaaliya hantida ugu badani ay ka soo jeedo dhulkuna waa dhul khayraad ah beesha caalamku wax kasta oy keento muddadii soddonka sannadood ahayd baa waaye aragnimo noogu filan xoolo kasta oo lagu baaqayo malaayiin dollari meel ay ka baxeenna lama yaqaan wax lagu qabtana lama yaqaan waxaan lugooyahayna kama imaan dadku inay lugooyada intay ka baxaan ay ayagu wax qabsadaan ayay danta ku jirtaa iyagoo iskaashanaya gobollada aan soo sheegay oo dadkoodu deggan yahay iyo labada gobol dadka ku nooli waxay awoodaan inay kelina dhistaan biyahana maareeyaan waraabka iyo khayraadka iyo dhulka baaxadda lehoo bannaanna ay beera ka sameeyaanoo biyaha la gaarsiiyo taasina ay sababi karto dhibaatadii iyo masiibadii ku soo laabanayso dadkooda iyo deegaankooda burburinaysa inay ka kaaftoomaan waxa uu qabsadaana faa'iidada iyo nuxur kale iyo dheeftana iyaga ayaa helaya biyahaasi maalin walbaa dadku ay meelaha buuraha fuulayaan iyo guryihii dhisnaa oo hantidu ay taallana ay biyuhu burburinayaan dadkana ay ku yihiin bilo inay bannaan iyo qorrax iyo kanaaco joogaan si looga waantoogo iskaashi iyo qayladhaan dadka dhexdiisa in la galo awooddooda iyo muruqoodana ay isticmaalaan iyo xoolahooda waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo ibraahim xabeeb xal waara oo dib dambe aan looga fikirin biyo soo burqada waxaa iska leh awooddaas inay mashaariic yacni la garaadaca ama mashaariic awooddaas leh loo codsado wixii dhaqaale ay dowladda dhexe ku bixi kartana ay ku bixiso waxaysan awoodina in caalamka ka codsato in la diyaariyo daamam ama quburo ama habkii waara hab waara oo taariikhi ah oo aan dib dambe looga fikirin mas-uuliyaddeedu waxay saaran tahay dowladda dhexe xaqiiqada dhabtaa waxaa laga rabaa ama ha noqoto qolada hadda maamulka hayse ama ha noqoto shabeellada dhexe ama ha noqoto gobolka hiiraan qorshaa soo galo dhaqaalaa soo galo dhaqaalahaas waxaa la rabaa qoondo loogu talagalo in meel gaara loo dhigo dowladda dhexe ayada nafteeda dhaqaalo badan baa soo gala dhaqaalaha dowladda dhexe soo gala waxaa la rabaa in loogu talagalo qorsho lagu xalinayo fatahaada webiyada haye baasto dhinacaaga haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo aad xalkana u aragtaa xalku aniga waxaanu arkaa waa midda koowaade dadka reer hiiraan sidii aan horayba ugu sheegay biyuhu ayaga ayay dhibka u geysanayaan deegaankii iyo dadkii iyo dunyadiibaba si ay u badbaadaan qof kasta oo ku nool deegaanadani jowhar iyo beledweyne iyo buuloburde iyo jalalaqsi iyo inta u dhaxaysa ee saameeya webigaasi si looga badbaado masiibadan joogtadaahi waa inay sameeyaan dhaqaale joogto ah oo loogu diyaargaroobayo si masiibadaas looga hortago oo iskutashi oo iskaa wax u qabso ah oo danguud wax ku qabashadeeda ah in akoonna loo furo oo lacag lagu shubo si loodhibaatadaas wax loogu qabto oo dadkaa shaqaynaya ganacsatadaahi ay u helaan kaalmo ay ku howlgeli karaan waa midda koowaad oo dadku ay iyagu wax qabsadaan intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen ibraahim xabeeb nuur iyo axmed maxamuud xasan baasto oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadey
mahadsanid xasan kaafi qoyste oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb shanaad sheekadii waasuge iyo warsame sadcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare waxay inoo joogtay oday waasuge oo ilaa uu bunsharuur helo cashadii ka diiday muuse oo wiilkiisa ah iyo haweenayda u dhaxda ee caddaanka ah lana yidhaahdo maariya wuxuu la yaabay haweenay reer lihi sidaysan bun u dubi aqoon wuxuu kaloo la yaabay muuse siduu iyada dhaqankeeda ugu milmay kiisiina uu dhinaca isaga dhigay dhowr bari kadib waatuu waasuga habeen jimcaha fiid horaadkii digri ka maqlay masaajid guriga reer muuse ku dhowaa markaasna inta aaday goor dambe ka soo laabtay wuxuu yimid gurigii oo ay reer muuse ku casumeen saaxiibadood oo isugu jira rag iyo dumar dhallinyarada soomaaliyeed ee dumarka caddaanka a qaba cidi kama maqnayn qaar kalena casumaadda way ka soo qayb galeen waa suge wuxuu albaabka ka soo galay iyadoo muusig qabo u dhacayo oo wiilashii mid waliba inta gabar isku looxshay garabkeeda ku hurdo dhallinyarada meesha ku kulantay labiska ay qabaan wuxuu waasuga ku xusuustay wiilkii dhaanraac ahaa ee jawhar uu baabuurka kala soo raaci jiray duqii dhallinyaradii ayuu cabbaar isha la raacay isagoo isweydiinaya torow meeshu ma tahay aqalkii muuse markuu in badan taagnaa isagoo yaaban ayaa wiilashii midkood inta soo fiirshay ku yidhi duqa ma iska soo gelaysaa aqalka adeeg allah markay intaasi dhacday ayaa muuse hadalkii maqlay soona orday markuu arkay qofka lala hadlayaa inuu aabbihii yahay kuna yidhi aabe maad soo geshid maxaad albaabka u taagan tahay markaas ayaa waasuga shaki baxay inkastoo uusan garan waxa meesha ka socda duqii gudaha ayuu soo galay muuse ayaana dhinac socda oo uga warramaya inay dadkani yihiin saaxiibadiis maariyana ay casuntay intaa ay dhallinyarada ag marayaan cayaartii sideedii ayay u socotaa waa sugana laabta ayuu ka hadlayaayoo wuxuu leeyahay casumaaddu waa cankee culimmo iyo waayeel kale midna ma joogo ari lama qalin oo anfaco kale lama sii diyaarin horena layguma sii sheegin waa cajaa'ibeh casuumaddanu waa cankee duqii waxaa u caddaatay inay casuumaddu tahay caways dhallinyaro kadib markuu arkay siday wiilasha iyo gabdhuhu isu qabqabsanayaan markaas buu goostay inuu dhallinyarada u jeediyo waane iyo wacdi si ay cawayska isaga daayaan isla markiiba aadaan ayuu waasuga ku dhuftay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar muuse aad ayuu aabbihii ugu cadhooday laakiin wuxuu sameeyo wuu garan waayey cayaartii way joogsatay dhallinyaradiina way wada aamustay markay waasuga agtiisa ku soo wada urureen maariya dadka dhexdiisa ayay hadba dhan u ordaysaa gabdhihii kale ee caddaanka ahaa mid waliba ninkeedii ayay su-aalo ku furfurtay iyadoo sababta weydiinaysa markuu aadaankii dhammeeyey waasuga wuxuu dhallinyaradii u jeediyey hadal waana ah kadibna isagoo ku luuqaynaya masafadii wacdiga ahayd ee sheekh axmed gebyow kuna saabsanayd inuu aadanuhu ku waana qaato waxyaalaha dabiiciga ee ilaah abuuray naguna hadheeraysan wuxuu yidhi webiga kii warwareegsanaay iyo samada waaban marnaan web soo dhihin baxarka waalan ilaahna waabiyey waaga baryaaye marnaan la wayhayn kuwa waleyl iyo waduur akhraaya ayagu wayskula waana qaateen wejigay weese la daa'imaayaan wakhti galaa wataray dukaayaan watar dibkiis wardiyay akhroodaan waalidka weerar samay dhahaayaan waaxiday weeral jannaad ka tuugaan kuwaasi waa weliyaalo eebbo wadka dibkiis darjannay waraabaan markay intaasu dhacday ayay dhallinyaradii qaybsantayoo waxay u kala baxday qaar wacdigii iyo waanadii ay saameeyeen iyo qaar ka cadhooday si weynna uga xumaaday cayaarta laga cadqaladeeyey wiilasha kuwii ugu xadhiibsanaa ayaa markii dambe isku dayey inay duqa xasil wax u dhacsiiyaan iyagoo dantoodu tahay inay habeenkaas barnaamijkooda dhammaystaan laakiin wiil yar ayaa xaajadii kharribay oo inta si lama filaana hadalkii u qaatay duqii ku yidhi adeer annagu inta yar oo aan adduunyada joogno waa tumanaynaa aakhirada aad sheegaysidna yeelkeed waa suge aad ayuu weertaas ula fajacay ilaa hadalba ka soo bixi waaye markuu xooga aamusnaa ayuu inta yaab madaxa la ruxay dhowr kal ku celceliyey hadalkii uu wiilku yidhi aakhirana yeelkeed aakhirana yeelkeed hadal kale oo waana ah ayuu waasuga ku dheeraaday wuxuuna dhallinyaradii tusaaleeyey inuusan ilaahay dadka u abuurin in qof waliba ku kaco wixii ay naftiisu jeclaato markuu in badan waxyaalaha diintu fartay u faaninayey waxyaalaha ay naga reebtayna u caayayay ayuu ugu dambaystii dhallinyaradii u tiriyey masafo kale oo sheekh axmed gebyow uga faallooday waxyaalaha aakhire qabsan doona qofkii aan camal wanaagsan faran intuu adduunyada joogo wuxuu yidhi rugtii qayaama haddii la roogsado rifata naar ahna raab ka soo go'o kuwii rogaayeyna reebi waayaan rasuulka suubanownu ku reed maro haddaad ka raaracsatiiska kaa rido rabbigay weynuna raalli kuu naqan ragow haddoo qalbi waa rafaada dhallinyaradii quus ayay markaan ka gaartay sidaas ayayna ku kala tageen maariya aad ayay uga xumaatay barnaamijka habeenkaa ka dhicisoobay aqalkeeda ayayna hoosta ka xidhatay cadho daraaddeed habeenkaa reer muuse islama hadlin sidaas ayaana waagu ugu bariyey waasuga qolkiisii ayuu iska seexday isagoo ciil bastiis la ah asal ahaanna ka xun waxyaalaha ay dhallinyaradii ku kacday sababna uga dhigaya cidabdarro ay reer muuse horseed u yihiin subaxdii dambe wuxuu qof waliba soo toosay isagoo cabursanoo si dhib ah hadalku uga soo baxayo kadib markii la quraacday ayuu muuse aabbihiis u bilaabay sheeko sarbeeb ah kuna saabsan waxyaalihii xalay dhacay maariya kama qayb qaadan sheekadaas maxaa yeelay waxay si weyn u dareensanayd inaysan isfahmi karin iyada iyo duqwaasuge maxaa haddaba muuse iyo aabbihii isla subaxdaas dhex maray waxay ku jirtaa sheekada qaybteeda lixaad iyo toddobaadka inagu soo fool leh hadduu eebbo idmo
mahadsanid axmed faarax cali idaaja markana dhegaystayaal nala dhegaysta mid ka mida kaalmaha heesaha aynu idiin hayno
guud ahaan dhegaystayaal idaacadayadii galabnimo oo idinla socotiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur waa nagayntaa tan iyo kulantada iyada dambena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo dookhyo naftayda dabo labtayda dago dabiiba wadnaha jacayddiga shiyo dhanqaad makaye duliya samiryeelaada habeen daniyo caraba ishtiidi kareen adaa dookhiyo naftayda dabo abtayda dago dabiiba wadnaha jacayl digashiyo danqaad makaye